galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa galabnimo isniin ah bisha maaj waa sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somaly com idaacadda waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo falanqaynaya cudurka coronavirus waxaa kaloo dhegaysan doontaan dowladda kenya oo xidhay goobaha cibaadada oo ay masaajiddu ku jiraan si loo yareeyo dadka isku imanaya khiyaar kaloo noo furan ma jiro oon ka ahayn in masaajidka la xidho annaguna maana xidhine dowladdaa xidhay dowladdaa xidhay masaajidii waddankana dowladdaa ka talisa ruuxa muslimkuna ama ha jeclaada ama ha necbaadee awooddiisa inta ay tahay buu mukallaf ku yahay waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan wax soo saarka bariiska oo dib uga bilowday jawhar bariiska dalka iyo bariiska dibadda haddii laisbarbar dhigana kan dalka macaan kan kale waa qoryo adiga aad cunayso oo bannaanka laga keenaayo runtii dadweynaha waxay aad u ammaanaan bariiska dalka ka soo go'ay oo siiba gaar ahaan degmada jowhar deegaanka jowhar ka soo go'ay ay aad u ammaanaan qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida waxa inala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay muranka webiga niil ee u dhexeeya dalalka masar iyo etoobiya wakaaladda wararka ee soomaaliya ee soona ayaa ka soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad oo saxaafadda kula hadlay magaalada garowe in soomaaliya ay dhexdhexaad ka tahay arrintan waxaa xusid mudan in war-saxaafadeedka ka soo baxaya ergada soomaaliya u joogta xarunta jaamacadda carabta ee qaahira oo daba socday kulana bishan afarteedii ay wasiirada dalalka jaamacadda carabtu qaahira ku yeesheen lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay ku baaqayso in labada dal ay wadahadal ku xalliyaan khilaafkooda iyadoo oo dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay inay door ka ciyaarto sidii la isugu soo dhoweyn lahaa labada dhinac laakiin war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay ku qasban tahay inay ka gaabsato inay taageerto qabyo qoraalka qaraarka dalalka jaamacadda carabta inkastoo sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ay dowladda soomaaliya ay qirsan tahay xaqa ay dowladda masar u leedahay ilaalinta ammaanka biyaheeda sida laga soo xigtay telefishinka c n n dalka nigeria ayaa dadka uga digay inay isticmaalaan daawada loo adeegsado kaneecada amaba duumada ee loo yaqaano kalorokoweyn si loogula dagaalamo fayraska covid sagaaliyo toban amaba coronavirus kadib markii saddex qof ay xaddi badan oo daawadaasi ay isticmaaleen kadibna cusbitaalka loola cararay toddobaadkii hore ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump uu sheegay in hay-adda cuntada iyo daawooyinka maraykanku ay ansixiyeen in daawadan loo adeegsan karo coronavirus hase yeeshee hay-addan cuntada iyo daawada u qaabilsan waddankan maraykanka ayaa war ay soo saartay kadib hadalkaasi madaxweynaha ku sheegtay inay baarayaan in loo adeegsan karo in dawadan lagula tacaalo dadka sida meeldhexaadka uu soo haleelo fayraskana coronavirus daawadan hore loogu aqoonsanaa in lagu daaweeyo kaneecada xanuun ku dhaca difaaca qofka iyo weliba roomatiisanka war ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee nigeria oo ay kaga hadashay daawadan coloroquin ayaa sidoo kale ku sheegtay in aanay haynin wax caddayn ah oo la xidhiidha in daawadan ay ka hortegayso xanuunkan coronavirus amaba covid xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka mike bombeo ayaa booqashahan hore loo sii shaaciyay in isniintan maanta ku tegay magaalada kabul ee caasimada waddanka afghanistan iyadoo la filayo inuu riixo wadahadallada nabadda ee afghanistan iyo weliba sidii xal loogu heli lahaa qalalaasaha siyaasadeed ee kadib markii doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday uu muran ka dhashay xogaye bambeeya ayaa la kulmi doonaa madaxweyne ashraf gaani iyo ninka la tartamay ee ay sayaan cabdalla cabdalla gaani ayaa loogu dhawaaqay inuu yahay ninka ku guulaystay doorashadii dalkaasi ka dhacday halka cabdalla cabdallana uu kasoo horjeestay natiijadaasi labadan mas-uul ayaa midba dhankiisa u qabsaday xafladda dhaarinta madaxweynenimada booqashada bambeeya ayaa timi maalin kadib markii maraykanka iyo qatar ay gacan ka geysteen in saraakiisha afghanistan iyo taalibaan ay wadahadal toosa ah ku yeeshaan dhanka aaladda maqalka iyo muuqaalka iyagoo adeegsanaya internetka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku amray dowladda federaalka ah inay daboosho baahida lacageed ee ay qabaan gobollada uu saameeyey xanuunka coronavirus isaga oo ciidanka qalabka sidana u diray saddexda gobol ee ugu daran ee uu cudurkani halista ku haya ee waddanka maraykanka shir jaraa'id oo xalay ku qabtay aqalka cad ayaa madaxweyne donald trump uu si gaara ugu xusay gobollada california new york iyo weliba washington inay ciidamada milatariga ka caawin doonaan dhisitaanka teendhooyinka caafimaad qayminta boqolaal kun oo tan oo ah marada afka lagu xidho amaba maaskiska loo yaqaana iyo weliba aadalada kale horey ayaa madaxweynaha maraykanku u ansixiyey xaalada deg deg ah oo ay guddoomiyaasha saddexdan gobol ugu dhawaaqeen hore taasoo sharciyeysay in ay dowladda federaalka ka helaan gargaar deg deg ah warkiina dhegaystayaal waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaac oo inala socodsiinayey warkii caalamka halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda kenya ayaa amartay in la xidho goobaha cibaadada ee dadka badan ay isugu yimaadaan si loo yareeyo fiditaanka xanuunka coronavirus goobahaasi waxaa ku jira kiniisadaha iyo masaajidda iyo meelaha kale ee ay dadku isugu yimaadaan kenya ayaa diiwaangelisay shan iyo toban xaaladood oo ah cudurka coronavirus intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan nooga soo dirtay nairobi kadib markii sideed kiis oo kale oo cusub oo la xiriira cudurka coronavirus laga helay dalka kenya ayaa wasiirka caafimaadka kenya muthai kago waxa uu ku dhawaaqay in gebi ahaanba la xiro goobaha cibaadada oo ay ka mid yihiin masaajidyada iyo sidoo kale kiniisadaha haddaba sheekh maxamed cabdi umal oo ka mid ah mashaa'ikhda soomaaliyeed ee dalka kenya mashaa'ikhda ugu waaweyn ayaa waxa uu ka hadlay arinta xiritaanka isagoo bulshada soomaaliyeed ee muslimiintana u sheegay in laga bilaabo xalay masaajidyada ay gebi ahaanba ay xireen iyagoo raacaya amarka ka soo baxay dowladda dalka kenya malihiin khiyaar kaloo noo furan ma jiro oon ka ahayn in masaajidka la xidho annaguna maana xidhine dowladdaa xidhay dowladdaa xidhay masaajidii waddankana dowladdaa ka talisa ruuxa muslimkuna ama ha jeclaada ama ha necbaadee awooddiisa inta ay tahay buu mukallaf ku yahay wax awooddaada ka baxsan ilaahay kuguma kallifin adigu ama jeclow ama necbow laakiin amarkan waa amar dowladeed waana in sidiisaas loo qaato waay annagoo taa ka duulayna markaa masaajidda waxaa xidhay dowladda national governmentigaa xidhay wasiirkaa ku dhawaaqay almuhim waxa weeye ee amarkaasaa jira sidaasayna u jiraan masaajidkuna laga bilaabo xilligan maalin ay tahay axad ah habeen isniin soo gashay masaajidku sidaasay dowladdu ku xidhay masaajidii waddanka ku taalay oo dhanna sidaasay ku xidhay kiniisadihii baa la mida goobihii caamkan hadda ka hadlayay baa la mida hadda marka waxa weeyaan warku saasu ku cadiyay intisaar saalax xuseen v o a nairobi dowladda shiinaha ayaa u muuqatay inay ku guulaysatay yaraynta fiditaanka coronavirus iyadoo adeegsatay tiknolojiyadda casriga ah iyo dabagalka dhaqdhaqaaqa dadka hanaanka xukunka ee shiinaha ah ayaa u ogolaanaya dowladdu inay la socoto adeegsiga baraha bulshada laakiin dalalka dimuqraadiga ah sida wadamada yurub oo cudurka coronavirus uu culays badan ku hayo ayay ku adkaysanaya in ay go-aanadaasi oo kale dhaqangeliyaan haddaba waa maxay doorka ay tiknolojiyaddu ka qaadan karto xakamaynta coronavirus sideese la ysugu waafajin karaa xakamaynta iyo weliba ilaalinta xuquuqda gaarka ah ee dadweynaha warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya xuseen barre aadan dadweynaha ku nool magaalada wuhan ee dalka shiinaha oo ah halkii uu ka bilowday xanuunka corona ayaa ku dhowaad laba bilood ku dhex jiray guryahooda kadib markii ay dowladdu xayiraad saartay isku socodka dadweynaha si loo xakameeyo fiditaanka cudurkaas laakiin wararka ugu dambeeya ee ka imanaya magaalada wuhan ayaa sheegaya in isniinta maanta loo ogolaaday qaar ka mida dadweynaha inay ka baxaan guryaha si ay adeeg iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay u baahan yihiin u soo iibsadaan tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii dowladda shiinuhu ay sheegtay in uu yaraaday fiditaanka cudurka coronavirus shiinaha ayaa tiknolojiyadda casriga ah u adeegsaday xakamaynta cudurka iyo la socodka dhaqdhaqaaqa dadweynaha dhinaca kale waxaa jira in dalaalka reer galbeedka uu ku fidayo xanuunka iyada oo wadamo dhowr ah oo ku yaala qaaradda yurub ay xayiraad kusoo rogeen isku socodka iyo kulamada dadweynaha haddaba sidee ayaa shiinuhu uga faa'iidaystay tiknolojiyadda casriga ah suurtagalse ma tahay in wadamada dimuqraadiga ah ay dhaqan geliyaan tallaabadaas oo kale waxaa arrintaasi faahfaahinaya maxamed cali ciye oo ka tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain kana faallooda sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda dalka china wuxuu ku dadaalay inuu xakameeyo fididda caabuqa covid nteen isaga oo uu ahaa dalkii ugu horeeyey ee laga helo cudurka coronavirus loona yaqaano covid nteen weliba magaalada wuhan waxa uu adeegsaday xakamaynta xogta iyo dhaqdhaqaaqa muwaadiniintiisa una adeegsaday tiknolojiyada casriga ah sida droniska oo aad arkaysay in dadka warbixin lagu siinayay wadooyinka qofka bilaamaaska ah ee socda dadka wada jooga ee aan loo baahnayn goobaha aan loogu talagelin inay wada joogaan sidoo kale waxa uu dadka kala socday mobilka ama telefoonka gacanta taasi oo lala socday qof walba dhaqdhaqaaqiisa iyo halka uu ka tagayo iyo halka uu tegayo inta kilomitir ee uu ka baxay magaaladiisa ee gobolada kale uu tegay iyo waxyaala lamid a waa suuragal in dowlada qaar ay ku daydaan arintan faragelinna ku sameeyaan dadweynaha sidaan ogsoonahay imika waxaaba jira dalal ku dhawaaqay oo ay kamid tahay sida dowlada israael oo ay tiri dalalka dadka aanu uga shikino xanuunka waxaanu ku sameyn doonaa dabagal aanu la soconayno qofka dhaqdhaqaaqiisa sida wadamada spain oo ah wadamada uu aad maanta ugu tirada badan yahay xanuunku waxaad arkaysaa wadooyinka oo dronisku ay isticmaalayaan ciidamada booliiska ama militarigu oo ay kula socdaan dhaqdhaqaaqa dadweynaha inkasta oo aynan bilaabin weli in la socodka dadweynaha dhinaca mobiilka iyo teknolojiyooyinka kale inay isticmaalaan ururada u dhaqdhaqaaqa xorriyadda hadalka iyo xuquuqda aadamaha ee dalalka yurub qaarkood ayaa walaac ka muujinaya in isbeddel uu ku yimaado sharciyada arrimahaasi ku saabsan kadib marka laga gudbo xaaladda degdega ah ee u dhaliyey cudurka corona iyadoo oo halista faafitaanka cudurkan ee dunida ku cusub uu ku qasbayo dadweynaha in ay wax walba ka hormariyaan badbaadadooda iyo nabadqabkooda sida uu tilmaamayo maxamed cali ciye oo ka faallooda sharciga caalamiga ah way adkaanaysaa aqbalidda dadweynaha marka hore maadaama ay dalalka reer galbeedku yihiin dalal dimuqraadiya wax walbana ay tahay in qofka xorriyadiisa laga horreysiiyo laakiin maanta xaalada lagu jiraayo waa xaalad ka duwan xaaladan caadi ahayn baa lagu jiraa xaalad naf la badbaadinaya lagu jiraa u malayn maayo in ay wax dhibaato ah keenayso aqbalida dadweynuhu sababtoo ah dadkii dadku waxay kacaan ama wax kasoo horjeestaan marka ay doorasho leeyihiin maanta dadku doorasho male waxaad arkaysaa in aynan jirin isku socodkii dadweynuhu iskuuladii la xidhay shaqooyinkii inta badan aqalada laga soo shaqaynayo maqaaxiyay xidhan yihiin kafee furnayn kasuqaad tukaamadii iyo raashinkii la cunayay quutul daruurigii oo dhan la waayay marka naf baa la badbaadinayaa oo waxa weeyaan ka hortag waxaa lagu jiraa xaalad aada u culus oo caalamkii oo dhan ku noqotay wax safmareen ah oo ay la yaabeen iskana xajin kari laayihiin taa daraaddeed marka haddii ay noqoto in lasoo maanguuriyo fikirka china ay isticmaashay ee ay ku xakamaysay ma filaya inay kacdoon weyn oo sidaa u weyn kicinayso laakiin su-aasha jiri karta ayaa waxay tahay kadib marka ay waxani joogsadaan oo xanuunkani uu dhammaado ama laga hortago ma noqon doontaa marka xaalad sii socoto oo dadweynaha saa loogu daba jira mise waxay noqonaysaa mid muddadan imika la baahan yahay ee arrintani ay taagan tahay oo keliya la adeegsanayo doodaha la xidhiidha ilaalinta xogta gaarka ah ee dadweynaha ayaa ah kuwo mar kasta taagan taasi oo ay keentay arrimo ay ka mid yihiin sharciyada baraha xidhiirka bulshada oo ku cusub dunida iyo dhacdooyinka iyaguna ku cusub dunida sida xanuunkan cusub ee coronavirus iyo dagaalka lagula jiro argagixisada oo u baahan in la helo sharciyo isku dheelitiran oo ilaalinaya xuquuqda gaarka ah ee dadweynaha islamarkaana xoojinaya amniga iyo badbaadada guud ee bulshada
waa hagaaga dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi inala socodsiinayay dhinaca kalena cudurka coronavirus ayaa kusii faafaya dalka canada gaar ahaan gobolada ontario oo soomaali badan ay degan yihiin iyo weliba british colombia saraakiisha caafimaadkuna waxa ay dowladda ka dalbanayaan inay qaado tallaabooyin dheeri ah weriyaha v o eda ee canada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada toronto xanuunka covid ee uu keeno coronavirus ayaa kusii faafaya dalkan canada walow gobolada ontario iyo british colombia ay ugu sii daran yihiin gobolka ontario waxaa xanuunka covid shalay laga helay qof halka sabtidii laga helay sagaal iyo konton qof jimcihiina lixdan qof taasoo tirada guud ee dadka laga helay xanuunka ay hadda kor u dhaafayso afar boqol iyo soddon qof gobolka british columbia ayaa tirada dadka laga helayo xanuunka uu sii kordhayaa iyadoo ilaa iyo hadda laga helay afar boqol afar iyo labaatan qof khubarada caafimaadkuna waxay dalbanayaan in la qaado tallaabooyin dheeriya ra-iisul wasaaraha dalkan canada justin trudeau oo xaaskiisa sofia trudeau laga helay xanuunka covid isagana uu ku jiro karantiil cishaha ayaa sheegay inaysan hadda jirin xaalad dalka oo dhan loogu soo rogo bandow ama xaalad deg dega balse gobolkan ontario oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ayaa toddobaadkii hore lagu soo rogay xaalad deg dega taasoo ka dhigan in la xiray goobaha ganacsiga cibaadada waxbarashada shaqooyinka badankood islamarkaana la mamnuucay in dadka ay isu yimaadaan haddaba waa sidee xaalada guud ee soomaalida waatan ayaan cumar oo ka shaqaysa arrimaha bulshada haddaanu nahay ummadda soomaaliyeed ee ku nool wadanka canada aad iyo aad ayay noo saameysay arintan ah coronavirus waana virus hadda sii badanayo magaaladan aada ugu sii badanayo laakiin dhibaatada soomaali u geystay waxay tahay horta in dadkii la yiri guryaha joogeen yay ka bixin guryaha oo maaragtay ay tahay arin aada iyo aad maaragta u adag marka labaad in iskoolaadka la joojiyey shaqooyinka la joojiyey maalihii lasugu imaanaya la xiray waxaa taloo taas kasii daran hooyo kasta waxay qabtaa shan cunug lix cunug toddoba cunug marka bal feker toddoba cilmood ama lix cilmood ama sideed cilmood oo guri kuu fadhiyo oo iskool lahayn maalinna lahayn ood maalin kasta aad haynays gurigaas aad ku haynaysid ilaa iyo waqtigay tahay lama oga waxbarasho la-aan ku jiro cunto kaa rabaan istooryadii cuntooyinka waa laga dhammaystay marka waa arin aada iyo aad u xun soomaali ahaana aaday noo qabatay hooyooyinku waa iska dhibaataysan yihiin doctor axmed cigaal ayaa v o eda u sheegay in sida keliya lagu xakameyn karo faafista virusku uu yahay in si dhaba loo qaato talooyinka dowladda iyo saraakiisha caafimaadka waa mahadsan tahay xuseen xaqiiqdii xakameynta dadka guryahooda lagu xakameynayo waxay ka tari kartaa waxyaabo fara badan tusaale ahaan haddaan usoo qaadano ka hortagga mar kasta wuxuu ka wanaagsan yahay daaweynta dalkan canada ayadoo ka tusaale qaadanaysa wadamadii horey uu ugu soo dhacay qaababkii ay u xakameeyeen iyo wadamadii aan xakameynin dhibaatada uu u geystay tusaale ahaan waxaa ka mid ah masjid ku yaala malaysia ayadoo salaadii lagu jiro ayaa nin dhallinyaraayo qabaab soo galay cudurkii sidii ku faafay halka china ay wada xakamaysay marka xakameyntu waxay ka qayb qaadanaysaa oo qeyb muhiima ay ka tahay daaweyntii cudurka dowladda federaalk iyo tan gobolkan ontario waxay ballan qaadeen taageero dhaqaale oo loo fidinayo dadka uu haleelay xanuunka ama ku waaya shaqooyinkooda balse weli dadku waa kuwo ka walaacsan qaabka ay u helayaan taageeradaasi maadaama dhibaatadu ay saamaysay guud ahaan dalka waatan mar kale ayaan cumar waxaa cajiib leh qofku wuxuu ka fekeraa ma caruurta waxbarashadiisu ka fekeraa ma wuxuu ka fekeraa lacag uu ku bixin lahaa dhaqaalihiisa iyo guryihiisa iyo wuxuu u baahan yahay sababtoo ah run ahaantii inkastoo dowladda ee ballan qaaday inay dhaqaalaha wax ka qaban doonto dadkana ay caawini doonto dadkana meel ay uga soo bixi karto haddana saasay tahana weli dadkii waa iska barbalaysan yihiinoo waa walwalaayiinoo lacagta xaggee ka imaanay yaana siin doona se wax ku bixin doonaa dadkii oo guryaha gata iyaga laftigooda lacagta meelay ka keenayan waa ku wareersan yihiin qofaa wici kartid maleh qofaa la hadli kartid maleh taleefanaysaad gareeyeen taleefanadu waxawaaye ummadii o dhan oo wadanka joogtayaa wada jirto saa ku hesho waa adag tahay marka si aad iyo aad ah uunoo saameeyey dhammaan xuduudaha dalkan ayaa la xiray waxaana la joojiyey duulimaadyada sidoo kale ra-iisul wasaare justin trudeau wuxuu sheegay in ilaa iyo amar dambe kanada ay dib u celin doonto dadka magangelya doonka ah ee sida sharci daradaha uga soo tallaabaya xadka maraykanka si loo xakameeyo faafista coronavirus tirada guud ee dalkan ilaa iyo hadda uu haleelay xanuunka covid ee uu keeno viruska corona ayaa lagu sheegay kun saddex boqol kow iyo soddon qof halka sagaal iyo toban qof ay u dhinteen laakiin tiradan ayaa saacad walba kordhi karta marka loo eego qayladhaanta ka soo yaraysa saraakiisha caafimaadka xuseen nuur xaaji v o a toronto
wararka ka imanaya gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya ayaa sheegaya in uu dib u bilaabmay wax soo saarkii bariiska bariiska ayaa horey uga bixi jiray gobolka hase yeeshee waxaa hakiyey colaadihii soomaaliya iyo weliba caqabadaha dhinaca wax soo saarka xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan inoo haya beeralayda magaalada jowhar ayaa waxay dib u bilaabeen tacabka bariiska kadib sannado badan oo hakad uu ku jira beeridda bariiska beeralayda ayaa hadda waxay soo saaraan bariis ku filan gobolka shabeellaha dhexe oo keliya maadaama aanu jirin dowlad ama hay-ad ka taageeraysa in uu kordho wax soo saarkooda
runtii saddex warshadood oo yaryara ku yaalaan jowhar oo dad brivate ah iskale saddexdaas warshadoodna wax soo saarkoodii wuxuu ku maaragtay isku baaba'aa qaata dadweynaha suuqa deegaanka ayaa lagu kala gataa waana socdaa ilaa haddana dadku inay muxuu ahaa ku faraxsan yihiin maahana inay maaragtay lagama dareemo waxbaa idanka maqan isma laha cabdi ibraahim aadan muddo dheer ayuu ku jiray wax soo saarka bariiska gobolka shabeellaha dhexe bariiska dalka iyo bariiska dibadda haddii laisbarbar dhigana kan dalka macaan kan kale waa qoryo adiga aad cunayso oo bannaanka laga keenaayo runtii dadweynaha waxay aada u ammaanaan bariiska dalka ka soo go'ay oo siiba gaar ahaan degmada jowhar deegaanka jowhar ka soo go'ay ay aada u ammaanaan bariiskaas waa nooc oo muxuu ahaa asalkiisii ka yimid dalka filibiin oo la yidhaahdo i r labaatan iyo afar marka muddada oo bariiskaasayta dalkan lagu tabcaayey waxyaala dhibaatooyin badan baa lala kulmay sababtoo wax walba markay kugu cusub yihiin waxaad maaragta waxaad dareemaysaa dhibaato cusub oo adigaadan arki karin
magaalada jowhar waxaa ku yaalla ilaa saddex warshadood oo lagu hagaajiyo bariiska waxaana siyaabooyin kala duduwan uga faa'iidaysta dadka iyo xoolaha qayb waa boorish oon xoolaha la siiyaa qaybna waa cadeyskii oon waa dadkii oo shacabweynaha keensaday waa bariiska cunaay qaybna waa mid oon oo bul oo baxo oo wax markaasi saacaas loo baahan yahay lahayn oo markii roobka da-o oo maalaha meelaha laskaga shabto kuusow cabdi jimcaale waxa uu gacanta ku hayaa mid ka mid ah warshadaha magaalada jowhar
ha ahaata muxuma midda kale labaad beeralayda bariiska nuu keensato waa u keedinaa waa u haynaa ilaa intii hal sano ilaa laba sano ilaa intii saddex sano waa u haynaa lacagna kama qaadano ilaaha alxamdulilah shukruleh ha ahaatee muxume bariiska waa miisaangnaa marka unaku miisaangno konton kilogaram marka noqdo dadka shacabka way ka qaadnaa hal dolar iyo neebar beeralayda bariiska ma helaan dhiirigelin iyo suuqgeyn waxyaabaha ay soo saaraan waxaana taa ay sabab kale u noqotay in beeralayda jowhar uu wax soo saarkoodu gaari waayo halkii laga filayay sida uu sheegay caydiid maxamed cabdulle gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka shabeellaha dhexe
caqabadda laakiin ugu weyn siiba beeralayda bariiska tacabta ama khudaarta tacabta siiba bariiska caqabadda ugu weyn annaga waxaan tacabnaa bariis oo cid kale oo nala tacabta aysan jirin caqabadda ugu weyn naga haysatana waxay tahay marketinka dhinaca suuqgeyntii iyo suuqii iyo soomaalidii oo bariiskeenna tayadiisa inay fahamta xataa aan diyaar u ahayn oo aanaan aqbalaynin marka bolocy iyo shuruuc laga soo saarana waa u baahannahay in suuqgeyntii gobolladii dalkao dhanna siddeed iyo tobanka gobolba uu bariiskaasu gaarane muhiimad gaarahay noo leedahay in la helo kambeni qaata bariiskaas naga iibsada kadibna isagu suuq geeya weliba qiimo jabanna aan ku siino brandnamena aan ugu samayno magac gaara iyo jawaan gaara iyo si warshadaysan xataa aan ugu samayno laakiin beeralayda bariiska ayaa waxa ay sheegaan inay haystaan laba fursadood oo u suuragelinaya in marnaba aanu istaagin wax soo saarkooda xitaa haddii aysan helin suuq lagaga iibsado waxa ay soo saaraan sida uu sheegayo mar kale cabdi ibraahim aadan
webiga shabeelle siddeed bilood ayuu biyihiisa fadhiyaan siddeeddaas biloodna sidii la doonaa loo tabcan karaa beeraha loogu waraabsan karaa biyihiisi ayadoon la isticmaalin motoor si toos ah ee keliyada looga deyn karo biyaha ayaa la isticmaalaa marka labadaas faa'iideba ayadoo shimbirtiina maaragtay oon guul aan ka gaarin ayadoo biyihii webigiina la haysto beeralayda sidaas guul ayay ku gaartay keliya waxaa ka maqan kaalintii oo muxuu ahaa gacanqabadka ayaa ka maqan sababtoo waxaa jira waxyaalo badanoo oo dalka laga helayna sida fertilizerka sida maxaa la yidhaahdaa herbicide-ka sida qalabka beeraha loogu shaqeeyo harvesterka sidrilinga marka waxyaalahaasoo dhan maaragtay way ka maqan yihiin beeraleyda haddii waxyaalahaas la heli lahaay waxaaba dhici kartay in soomaaliya oo dhan bariiskeedii johor laga qaado oo johor ka baxo
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
maalintii shalay ayaa jidka isku xira muqdisho iyo afkooye lagu dilay taliyihii booliska magaalada afkooye dhameec cabdilqaadir cismaan mursal faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa maanta xaaladda wadadaasi mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo haya waxaa degan xaaladda waddada isku xirta degmada afgooye iyo deegaanka xaawo cabdi oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan issocodka gaadiidka ayaa caadi ku soo laabtay iyadoo gelankii dambe ee shalayna markii qaraxa taliyaha saldhigga afgooye gaarigiisa lala eegtay uu hakad galay issocodka inta u dhexaysa ceelasha biyaha iyo degmada afgooye goobjoogo ku sugan deegaanka xaawo cabdi oo v o a la hadlay ayaa sheegay in gaadiidka caadi ay isaga kala gooshayaan inta u dhexaysa afgooye iyo deegaanka ceelasha biyaha waddadaas isku xirta magaalada muqdisho iyo degmada afgooye amni ahaan waa okay waddadu wax dhib le hadda ka taagan ma jiro waxaana dareemaynaa in isu socodkii gaadiidka uu caadi uu yahay waxaana sidoo kale jira in shalay uu ka dhacay halkaa qarax lala beegsado taliyihii ciidanka degmada afgooye nunow laakiinse hadda markaa jawiga fiirsid jawiga waa caadi wuxuu kusoo noqday sidii caadiga aheed waddadu way furan tahay waxaana dareemaynaa hadeertaan isu socodka inuu caadi yahay waa ogna waa ogtihiin sababtu waxay tahay in waddada ay dhisma ay ka socdaan laakiinse marka laga reebo qaraxii shalay ka dhacay inta udhexeysa lafool iyo xaawo cabdi muddo ayay xirneed xalay laakiin hadda waddada socodka caadi ayay u socdaan dadkuna si caadi isugu gooshayaan afgooy iyo intaa udhexeysa ceelasha gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka shabeellada hoose cabdifataax cabdulle oo muddo ay soo wada shaqeeyeen taliyaha qaraxa lagu weeraray cabdiqaadir nuunow ayaa sharaxaya shakhsiyadiisa waa mahadsantahay taliya cabdiqaadir nuunow wuxuu ahay mid kamid ah saraakiishii ugu wanaagsaneyd oo nolosheena aan soo wada shaqeynay nin firfircoon oo shaqada aada u qaban yaqaan uu ahaa nin wuxuu ahay gobolkagobolooyinka kale kulli de shaqooyinka nala aada oo de maaragtay qeyb nagala noqda oo aan baqin oo de geesi ah oo aan xaq ka baqin markaa taliya cabdiqaadir waxaa kalou ahaa nin taliya kasoo noqday degmada qoryooley oo kale taliya kasoo noqday wakti dheerna taliyu kasoo ahaa degmada qoryooley isla afgoydaan wuxuu kasoo noqday taliya ku-xigeen soo noqday oo labada kun toban saddexdii toban iyo afartii xiliyadaas oo kale ku beegmeed malaha ilaa markii dambe uu ka noqday taliyaha saldhigga booliska afgoy oo ka noqdo marka nin noocaas u ahay markaan aadeyna u dhiigle shaqada aan u baahannahay ciidankiisii iyo dee maaragtay wayna caawi jireen marka u baahannahay maxaalaha daafeed iyo meesha u baahannahay wayna caawi jireen marka marka aadeen wayna caawi jireen ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada afgooye ayaa gaaray goobta qaraxa lagula eegtay taliyaha dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa war qoraal ah oo ay soo dhigeen baraha bulshada waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka lagu dilay taliyaha saldhigga degmada afgooye cabdiqaadir cusmaan nuunow ma ahan markii ugu horreysay shabaab ay weeraraan gawaari mas-uuliyiin ay saaran yihiin oo maraya inta u dhexaysa magaalada muqdisho iyo degmada afgooye waddada dheer ee xiriirisa afgooye iyo muqdisho waa waddo muhiim oo halbowlow u ah isocodka gaadiidka qaar ka mida gobollada dalka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waxayna la socodsiinaysaa saynab abuukar
canow wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe ee maamul goboleedyada oo soo jiitamaya in muddo ah ayaa caqabad ku noqday howlihii iyo horumarkii laga filayay labada dhinac haddaba maadaama waqti badan uu ku lumay muranka ma jirtaa fursad waqtiga inta ka haray lagu wada hadli karo si loo soo afjaro ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya horeyna loogu dhaqaaqo waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya abshire axmed maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka soomaaliya iyo axmed maxamed maxamuud axmed qoordheere oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeysay abshiro axmed maalin hadda haddii dibheshiisiin la bilaabo haa oo dadka la yskugu yeero gogol nabadeed la fidiyo way jirtaa jaanis badan baa haray waqti badan baa haray waqtigani waqti uga xilligu dhammaanaya xilligu bahalkii bilaabanayana ilaahay baa ku shaqale laakiin sideedaba rajada lagama quusto dadku waa dad walaala soomaali baynu nahay haddii gogol nabadeed la fidiyo ee geed hoystii la tago ee la yidhaha horta maxaa naga hadlaysan maxaase noo hagaagay anigu waxaan qabaa jaanis dheer badan baa haray waana la isfahmi karaa halkaasna waxaa kasoo bixi kara waxyaalo badan oo muhiib ah axmed maxamed maxamuud adiga ma ku muuqataa fursad ay labada dhinac ku wada hadli karaan waqtiga hare bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sayno abuukar walaalla waan ku salaamay salaan kadib haddii aad i weydiisay su-aasha ah maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah wax jaanisa oo hadda kadib ah ma u bannaan tahay oo iskugu imaan karaan absolent taas waxaan qabaa may ma iskugu imaan karaan waana la beerdareeyey waxaana beerdareeyey dowladda federaalk soomaaliya sababtoo ah waxaa lagu kulmay meelo badan maamul goboleedyo badan baa layskugu tegay jubbaland baa layskugu tegay waxaa layskugu tegay baydhabo waxaa layskugu tegay u dambeysay kii garowe ballanqaadkii iyo waxalaali wixii lagu heshiiyana waxaa ka baxday dowladda federaalk soomaaliya maamul goboleedyaduna haatan waa meel dhibaato lagu hayo oo wax hadda markaan dib heshiisiin dambe iyo rajo dambe oo u muuqata totale maba jirtaba maadada koowaad waxa weeyaan intaas oo fadhi iyo intaasoo heshiis oo la qaatay oo dowladda federaalk ay uga baxday maamul goboleedyada oo ay ku ballanfartay ay taasoo dhalisay inaan dib dambe laysku aaminin aaminaadiina ay meesha ka baxday iyo waxaan kale u sababaynayaa in wakhtigiiba uu dhammaaday ee toban bilood oo dowladda u hadhay federaalk soomaaliya haddii aan dib ugu laabto abshir axmed maalin waad dhegaysanaysaa axmed maxamed maxamuud waxa uu ku doodayaa in aanay harin waqti labada dhinac ay ku xallin karaan ee muranka u dhexeeya adigana rajo badan baad ka qabtaa in xal loo helo khilaaf ka jira maxaad ka dhahaysaa hadalkiisa walaalkay waa mahadsan yahay waa jiraan khilaaf badan wuu jiraa horta laakiin khilaaf kasta oo dhaca xal baa loo helaa haddii la wada hadlo laysku yimaadana waxaan qabaa xal baa muuqda jaanis baa muuqda waayo dadka soomaaliyeed waa dad walaala waa dad wada dhashay waa wiilii abtigii wax laysku hayaana meesha maba jiraanba haddii la wada fariisto la wada hadlana xal baa soo baxaya wax laysku haystaa un waxay tahay waa khilaaf siyaasadeed waa laga heshiin karaa waxaan laga heshiin karin ma jiraan haddii ummadda loo danaynayo gobol nabadeed haddii la fidiyo waa laga heshiin karaa ummaddu isku timaado oo la yidhahdo maxaa noo dana war maxay noo dana sababtay tahay dadka hadda waxaad moodaa inay dhaliilayaan inta badan dowladda dowladda raggani hadduu tago kuwa dambe u yimaadana sidaa loo dhaliili doonaa inta hartay haddii xitaa gogol la dhigo maantadan haddii la dhigo beri waxbaa ka soo baxaya waxaan qabaa in la isfahmi karo waxaan qabaa in waqti haray waxaan qabaa inaysan soomaalida wadahadalkeedu dhammaan waxaan qabaa jaans dheer baa haray axmed maxamed maxamuud waad maqlaysaa hadalka abshiro waxa ay leedahay fursad ayaa ii muuqata oo dhinacyadu ay ku wada hadli karaan si ismariwaaga siyaasadeedee u dhaxeeya xal loogu helo adigu maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkeeda abshiro walaashay waa mahadsan tahay fakarkeedana waxa weeyaan anugu hadda ku ma ku diidayo balse waxaa la rabaa in xaqiiqda laga hadlo dowladda federaalka markii ay wadankan gacanta ay ku qabatay ee lasoo doortay haddiiba waxay ku dhaqaaqday in maamul goboleedyada bataatanba ay meesha ka saarto si dowladda dhammaan ay gacanta ugu dhigto xukunka wadanka taas oo dhalisay shaki badan iyo muxuu ahata iska hor imaad in wadanka la wada leeyahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo siyaasiyiintu ay ka tashtaan meesha uu u socdo iyo halka uu aadayo waxa laysku hayaa wadanka waxa weeyaan aan ka tashano iyo ma ka tashanayno annagaa xukunka maanta awood uleh annagaana haysana iyo xukunka waa idin leenahay adinku keligiin ma lihidin inta wax laysku hayaa waa intaa weeyaan dowladda federaalkana intaas weli kamay talasulin way taagan tahay inta ay taagan tahayna in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay jaanis kale iyo fursad kale u bannaan tahay ma u maraynayo ma doonayso dowladdu maamul goboleed talo la wadaaga ama waxa weyaan ayada ka hor imaan kara oo ohan kara war waxa aad wadaan wax soomaalida dan maanta wax maaha dowladda wey wax maanta wax ka socon lahayihiin cid kale wax ka socon lahayihiin ma jirto haye abshir axmed maalin walaalkay waa mahadsan yahay dabcan hadde qofku khilaafku waxaan u malaynayaa inaysan hadda walaalkay waxay dowladdu wax ka socolaayihiin runtii maamul goboleedyada laftoodu ma sahlanaa waan ognahay xaaladaha meeshay marayaan waxaa ii muuqda aniga in wax kastaba lagu dhameeyo wanaag iyo wadahadal iyo walaaltinimo iyo isjacayl khilaaf hadduu yimaado waxaa burburaya haykalkii dowladnimo waxaa burburaya qarannimadii waxaa burburaya nabadii iyo deganaashihii inaan anagu qaanada ka baxno ka soomaali ahaan ayadoo dalkeennii la haysto dareemayso meel kastaba in maanta toole ajanabi noo fadhiyo oo dhibaatadu nagu socoto oo qaraxyadu nagu dhacayaan haddana haddaan iswada qabsanno inteennii dee meeshaan ka baxayna magacnagu inuu meesha ka baxo waxaa ka muhiibsan in la heshiiyo waxaa ka muhiibsan inaan cid la dhalinin dowladdu dee ma aha labada qof waa shacabka weeyaan dowladii dhexe oo dhan baa baallaha laga rafay federaal baa la aasaasay meel walba calan baa laga taagay wixiina la afgaran la isgaran maayo nin waliba de marka keebaa madaxweynaha keebaase gubernatoora horta dhibaatada waxa keenay markii hore nala horseeday taasay waa nalagu burburinaya waxaan dowladda iyada wadanka mas-uulka ah waxaa la rabaa ayaguna inay ka dambeeyaan oo la wada hadloo yidhaha maxaa noo dana war sidee dalkii dadka u badbaadinaa laakiin markii la yidhaahdo maamul goboleedina meel istaagaan dowladduna tiraa maamul goboleedkii ma jiro de dhibaato ka hor laabay noqonaysaa anigu waxaan qabaa waxaasoo dhan xalkuuna laga aado axmed maxamed maxamuud sida abshiro ay ka dhawaajisay ma u aragtaa in haddii labada dhinac ay u istaagaan arintan in xal un la gaarayo mise si kalebay wax kuugu muuqdaan walaal saynab horta waxaa weeyaan xaqiiqda waxay tahay dowladda federaalk soomaaliya horta waxay leedahay meeqaam iyadu ay ka taliso ayay leedahay lagumana haysto ayada jiritaanka dowladnimada laguma haysto laakiin waxaa jira maamul goboleedyada markii la dhisayey ama federalismka la qaadanayay waxaa lagu heshiiya waxaa weeyaan in talada la wadaago si dalku uusan mar kaleeto uusan gacanta ugu gelin hal gacan uusan awooddiisa u gelin ayaa loo qaybsaday maamul goboleedyada sidaa darteed waxaa weeyaan maamul goboleedyadii nimankaani markii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladdan ay yimaadeen waxaasoo dhan xag way iska tuureen oo maamul goboleed iyo waxaas meesha laga saaro dowladdaxana meeshii ay timaado bes intaas ayay ayagu fakarkoodu macnaha ii sheegeen istaraatiijiyadeedu intaasay ahayd inta anagu aan ka barannay maantana waxa weeyaan waxay joogtaa wakhtigii u dambeeyey toban bilood baaba haraba sida hadda noo muuqata toban biloodna malayn mahayo wax saddex sano iyo abshir axmed maalin waad maqlaysaa axmed maxamed maxamuud waxa uu ka dhawaajiyey in khilaaf lagu xallin waayey saddexdii sano ee lasoo dhaafay in uusan u arkin waqtiga ee kooban ee u haray dowladda in lagu dhammayn karo adiga taa maxaad uga jawaabaysaa dowladu dadaalba axmed wuxuu yidhi waan maqlaya walaalka laakiin dowladdu dadaal badan bay ku jirtaa meelo badan bay dhist meelo badan bay maxay tahay horumar bay wadaa dibdhis bay wadaa waxay ugu jirtaa dalka sidii khilaafka loo yarayn lahaa oo dadku uu isku afgaran lahaa oo ummaddu ay uga bixi lahayd dhibaatada shirar horaa dhacay maalin walba intaa waa laysku yeerayaa meel walba gogol baa la dhigayaa maamul goboleedyada way utogayaan intaa way la hadlayaan qofka fakirkiisa xor buu yahay laakiin waxaan qabaa annagaa dowladda u baahan haddaan nahay shacabka waxa loo dhega nugulaadaan qabaa aniga dowladdu waa hooyadii dhashay maamul goboleedyada waayo haddaan dowladdu meesha ku jira wax dhaqaaqa karaa ma jiraan waxaa noo muuqata dadku inuusan wax badan ka heshiin haddana aan dowladnimadaba la wada fahansanayn oo aan dowladaba macnaheeda inta badan aan la garanaynin dibashisiinta markii la iskugu yimaado khilaafyada jiraa way yaraanayaan soomaalidu hadday rabto inay sii joogto dalkanaga aan hanano dowladdu ay caga dhigato dibashisiina ayaan ayaan ku baaqaya ummadda soomaaliyeed gogol dibashiisa inay u baahan tahay oo isugu timaado xalka halkaasu ku jira waa la wada hadli karaa waxaa jira aqoon-yahameen waxaa jira siyaasiin waxaa jira odadhaqan waxaa jira haweenkii dhallinyaradii waxaa intaasoo int isku timaada oo meel fadhiisata oo wanaagga u fiirisa ayun bay ku eg tahay xaaladani oo la yidhaahdo war maxaa noo dana adduunku wuxuu nooga baqaya waa systemkaas yaroo dhisan haddii inaan systemkaas burburinana waa nalagu soo degaya maalherkeena la qabsanaya marka waa inaan systemkaa ilaalinaa intii laga mid kale lagu gaarayo amutaasaan qabaa gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiina khilaafkan in muddo ah buu taagnaa dowlada federaalka iyo maamul goboleedyada hadda muddo kooban baa dowladii u haray labada dhinac sideey uga faa'iidaysan karaan wakhtigan haray si horey loogu socdo oo wada shaqayn labada dhinac ay u dhex marto axmed maxamed maxamed dowladdu waxaa la garab istaagi karaa oo dadweynaha soomaaliyeed ay garab istaagi karaan ama maamul goboleedyadu markii ayadu ay kasbato laakiin waxaa noo muuqata dowladda soomaaliya dadkii in maantay aysan garab taagnayn oo waxaweyaan dowlad goboleedyadii iyo dowladda soomaaliya khilaaf weyn ay dhex yaallo sababta u dhex yaallana waxa weyaan aan wada tashanno iyo inla tashan mayno waa intaa waxaa weya walaal waxa keliya jaaniska adoo maanta furan waxa weeyaan in dowladdu ay maamul goboleedyada haatan dhisan kuwa aan dhisnayn na dad matala loo sameeyo kuwa dhisanna ay u yeerto habka keliya la iskugu imaan karaa waa in dadkaas intay iskugu yeerto dowladdu waa in sidii dalkaani doorashada uu u geli lahaa in laga wada tasto oo meel laysla dhigo markaasna wixii laga tasto meel laysla dhigo ay fulaan intaas wey inta maantay rajada keliya muuqata maanta waa intaas intaas hadday dowladdu sheegto waxa weeyaan dalku waa allow sahal baan leh xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay axmed maxamed maxamuud axmed qoordheere oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed iyo abshir axmed maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka soomaaliya inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
halkaad weligaysay anagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a waxaad hadda ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyey inala socodsiinaya maxamuud mascade
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha guud ahaanba barnaamijkeenna toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee soomaalida oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada colombos ee gobolka ohio tartankan oo ay ka soo qayb galaan kooxo kala gedisan oo ka kala socda waddanka maraykanka gudihiisa iyo waddanka kanada ayaa waxaa lagu ballansanaa bisha abril sideedeeda in lagu qabto magaalada colombos cudurka coronavirusna waxa uu sababay in ciyaaraha kubadda cagta ee dunidu ay joogsadaan haddaba tartankanna soomaalida ee lagu qabto magaalada colombos saamayn intee leeg ayuu ku keenay cudurka coronavirus arrimahaas iyo kuwo kaleba waxaan ka waraysanayaa bashiir geele oo maamula tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee soomaalida islamarkaasina labaatankii sano ee tartankan lasoo qabanayay ka mid ahaa guddigii ciyaaraha soo qabanqaabinayay bashiir marka hore adigoo kusoo dhowaanaya ee barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadkan waxaad marka hore warbixin guud iga siisaa waad ogtaho cudurkii coronavirus dunidii oo dhan wuu kala xiray waddanka maraykanka gobollo fara badan bandow ayaa lagu soo rogay adinkuna waxaad ku ballansanaydeen koobkan inaad qabataan bisha abril ee fooda inagu soo haysa sideedeeda oo wax yarba ay ka dhiman yihiin koobkii ma qabanaysaan bismillahi raxmaani raxiim mascade waa salaamin tahay adiga iyo u dhammaan v o e da sidaad ogsoon tahay cudurka viruskan hadda adduunkao dhan saameynta ku yeeshay run ahaantii annaguna saameyn ayuu nagu yeeshay oo uu ku yeeshay koobkii halkan lagu qaban lahaa sanad guradii labaad sanaad ee kasoo wareegtay asaaska koobkaas oo la dhaho colomshada soccer cup run ahaantii saameynta uu nagu yeesho ugu weyna waxay tahay steedyo badan oo ay kamid tahay stateki annaka aan ku noolnahay ama gobolka aan ku noolnahay ayaa waxaa lagu soo rogay inaysan imaan karin oo isku imaan karin dad ka badan konton qof walow hadda ay marayso toban qof ay marayso sidaas daraadeed ayaa waxaan sanadkan koobka nooga dhacay hakat insha allah bismillahi alkariim hakatkaas oo uu ka yimid in aan in ay xiran yihiin dhammaan hoteeladii dadka ay degi lahaayeen iyo goroomadii ay koryaaranhayn inta
ee waa gartay waxaad tiri ee hakad marka taa macnaheedu ma waxa weeye in ee, ciyaarihii inta uu cudurka coronavirus jiro aanay dhici doonin laakiin si haddii laga gudbo sida la saadaalinayo ee marka la gaaro qeybaha dambe ee sanadka inaad koobkii qaban doontaan ma sidaaba walaahi eh, mascadow en dood en aada u tiro badan en guddiga qabanqaabada colombishanta soccer cup en dhex martay en waxaan ku qiimeynay siyaabo aada u kala duwan oon ugu dhigi karno koobka aan dib ugu dhigi karno laakiin maadaama hadda en bisha nagu soo foodle ay soo socoto ramadaan en ciyaartoydana maaragtay dhibaato ay ku tahay in ay sameeyaan caalamiitadooyinkii ay sameyn jireen en ramadaankaas markii laga baxana uu ku xigo en maaragtay samarka oo run ahaantii kooxaa labsigoodu en en plan u dagsan ay jirto oo ay ku ciyaaraan maaragtay summer tournament uu jiro waxaan go-aansanay in maaragtay dhalinyarada soomaaliyeed ee banaanka ka imaanayso culays badan aanu saarin saas daraaddeed aan ka gudubno sanadkan oo sanadka dambe insha allah biidnillahi alkariim aan isku soo noqono aynoo noqoto labaatan guurada maaragtay en asaaska koobka
ee, ee, waa tahay ee, bashiir waxaan ogahay in sanadkan uu ahaa sanad aada idinku weyn islamarkaasina aad muddaba qabanqaabinayseen inaad u dabaaldegtaan ee labaatan guuradii ka soo wareegtay markii koobkan aad aasaasteen ee, marka dabcan suuragal ma aha sida aad sheegtay ee qabashadiisu ee sanadkan oo waxaad doonaysaan inaad u dhigtaan ee sanadka kale laakiin dhinaca kale waxaa jirta in ee, kooxo fara badan ay ka dhisan yihiin ee, magaalada colombos iyo guud ahaanba gobolka ohio marka ee, maxaa diidaya inaad ee, kooxaha gudaha magaalada u dhigtaan oo koobku uu sidaasi u qabsoomo
En, waa arrimahaas en, wax yar run ahaantii mascadda waa ka fikirnay En, balse koobkani wuxuu ku dhisan yahay en, xaraaradiisuna run ahaantii ay tahay en, isku imaadka mujtamaca soomaaliga iskugu yimaadaan magaalooyinka adadu aada ka u tiro badan En, marka haddii columbus keliya loo dhigo kooxaha jooga ee reer ohio ah En, koobkii waxaa ka maqnaanaya run ahaantii cudud aada u weyn En, en, dhalinyaro soomaaliyeed ee dhammaan rugcadaa hore ee isboortiga soomaaliyeed ee gobolada kale kala duwan ee canada en, degan En, sidaa daraaddeed marka waxaan rabnaa sanad guuladii labaatanaad in ay noo noqoto sanadka dambe oo soo socda biidnillahi alkariim instead of hadda haaf aan dhigi lahayn ee, ee, waa tahay bashiir ee, marka laga yimaado ciyaaraha kubadda cagta ee gobolka ohio aad degan tahay ee, wuxuu ka mid yahay gobolada ay dadka soomaalidu aada ugu badan yihiin ee, dhinaca kalena ee cudurka coronavirus ay dowladdu ee, sida aadka ugala tacaalayso ay isku dayayso in la xakameeyo oo bandow la soo rogay oo dadku la doonayo inay guryaha ay ku jiraan ee, dadka soomaalidu marka sidee bay arrinkan u arkaan islamarkaasina door intee leeg bay ka qaadanayaan in ay xakameeyaan cudurkan islamarkaana meelaha bulshada isugu timaado aanay dadku isugu soo bixin En, cudurkani waa cudur aada halis u ah En, en, haddii xaqiiqda aan kaala hadlana macnaha dhaqanka soomaaliyeed en, waxyaalaha qaar serious uma qaataan En, laakiin hadda waxaad moodaa en, in maaragtay en, wacyi aa- wacyigelin aada u tiro badan in la geliyey En, oo laga geliyey maaragtay ay ka timid xagga gobolka iyo iyo iyo iyo magaalada aan deganahay ee colombus En, isku imaadka ilaa iyo lixda bishan soo socotay april in qof walba guriga gurigiisa markuu ka soo baxayo ay noqoto waxa uga soo baxayo wax asaga nafsadiisa ku xiran oo muhiim ah haddaysan taas ahayn ah haddaysan ahayn arrintaasna ay ahaato gurigiisu inuu ku no- gurigiisu inuu joogo keliya En, marka waxyaalaha keliya u bixi karana waxay ta- ay tahay waxyaalaha maaragtay emergency-ga ah in shaqooyinkana aysan qotay shaqooyinka ama guryaha in laga shaqeeyo ama maaragtay kambaniyaashii en, ay dadkaasi fasaxaan macnaha waa arrin marka aada khatar u ah oo maalinba maalinta kasii kordhaysa cudurkani dadka uu saameeyo ama ku dhaca ama u dhinta way kasii tira badanay- tira badanayaan marka ilaahay en, en, shartiisa hana hana hana dhaafiyo En, run ahaantii maaragtay en, dhibaatooyin aada u badan iyo maaragtay dhaqdhaaq la-aan ayaa wadankan ka jirta khaasatan gobolka aan ku noolnahay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa bashiir geelle oo ka tirsan guddiga qabanqaabada ee ciyaaraha kubadda cagta ee soomaalida oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada colombos ee gobolka ohio oo isagoo magaaladiisa jooga khadka taleefonka igu warramayey barnaamijkii toddobaadkanna intaa ayaan ku soo gebagabeynayaa inta aynu mar kale dib u kulmi doonno dhegaystayaal waa mascad dawdale sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamuud mascado inala socodsiinaya barnaamijkii ciyaaraha mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay galab wacana wanaagsan waatay dhegaystayaal haatanna aynu ku wadansanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
socodka laafyaha hagarlihii waxqabashada hindiisihii faalada u halceliiska shiikada socodka laafyaha hagarlihii waxqabashada hindiisihii faalada u halceliiska shiikada haddaan caana lagu habeenka aman hooyadeed korin ma haysiin isluubta iyo xishoodkee haddaan caana lagu habeenka aman hooyadeed korin ma haysiin isluubta iyo xishoodkee waxa kugu haboonahariirahaanugani kiwadaha hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo waxa kugu haboona haboona istari waxa kugu haboona haboona istari harirahanugani kiwada haririya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo positive together positive together halilaad kumaasha dhallinyaraah hubshiisiyu habla ku ciyaaraan istari istari halilaad kumaasha dhallinyaraa hubshiisiyu habla ku ciyaaraan istari istar horseedu maqan yahay igsanaaye guura sida geel helaa baxay hodiyooda noo telay u horseedu maqan yahay igsanaaye goorwacaan higiyo naftaydii adaahibayd ka dhigaayo hilbahaygisaafo haweynigalaacayeen ka dhigayo ilbahaygi saafo haweeniyo galaacaye waxa kugu haboona haboona istaagi waxa kugu haboona haboona istaagi adu xaafadii hodaan jidka fooqa hoos mara hareerihiisa ubaxaley habeen ciiday tahay cadigow hidaha xidhan leexbaan hirku casuumaan waxa kugu haboona haboona istaari waxa kugu haboona haboona istaari adu xaafadii hodan jidka fooqa hoos mara hareerihiisa ubaxaley habeen ciiday tahay cadigow hidaha xidhan beelkii taleexbaan hidhku casuumaa hallirmaan sidiidiyo halilaad kumaashaan yaraa hubshiisiyo hablaku ciyaaraan istaari istaari hallirmaan sidiidiyo halilaad kumaashaan dhallinyaraa hubshiisiyo hablaku ciyaaraan istaari istaari
heeskaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
hanaan socodka laafyaha hagarni wax qabashada hindiisiyo faalada mahceliiska shiikada hanaan socodka laafyaha hagarni wax qabashada hindiisiyo faalada mahceliiska shiikada haddaan caana lagu qabin aman hooyadeed korin ma haysiiyeen asluubta ibadiyo xishoodkeed haddaan caana lagu qabin aman hooyadeed korin ma haysiiyeen asluubta ibadiyo xishoodkeed waxa kugu haboona haboona istaari waxa kugu haboona haboona istaari hareeraha nugaali kiwada hareeriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo siifto geedaha siifto geedaha waxa kugu haboona haboona istaari waxa kugu haboona haboona istaari hareeraha nugaari kiwada hareeriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo hoosjiifto geeda hoosjiifto geedaha is VOA News via